habeen wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimaha arbacaha bisha abriilna ay tahay sagaal iyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ee ay soomaalidu degto oo lagu arkay cudurka jadeecada maxay yihiin sababaha keenay haddaba xaaladdan
waxaa ceeb noo ah cudurkan la yidhaahdo furuqa qofkii ugu dambeeyey adduunka uu ku dhaco wuxuu ahaa soomaali maantana waxaad waad arkaysaa jadeecada dadka lagu sheegayo waa dadkeen marka waa inaan meesha iska soo qaadno waa inaan guush ahaan aan dib isugu nimaano waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo dhallinyaro ka ganacsata beerista dhirta
dhirta markaan soo qaadayno awalan waxaan u soo hoos marnaa ciid ciid baan jabaan ku gurnaa ciiddaas markaan jabaan ku gurno geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa wayna qoyan tahay maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa afar maalmood shan maalmood geedku waa iscelinayaa
xubintii caafimaadkii qoyska doodii gaabnid iyo weliba qodobo kale ay aad idaacaddayada fiidnimo ku dhegaysan doontaan oon idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida mas-uuliyiinta magaalada buulabord ee gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in maanta magaalada toogasho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee dalka jabuuti askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu kusii jeeday saldhiggiisa militari wararka dhinaca amniga ayaa idaacadda v o u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaasi ilaa haddana ma cadda sida uu ku dhintay askarigaasi mas-uuliyiintuna waxay sheegeen inuu baadhitaan socdo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka ee dalka inay dib u eegis ku sameeyaan heshiiska caalamiga ee baarlamaanka ee barnaamijka nukleerka iiraan iyo hakinta cunaqabataynta la saaray dalkaas ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee maraykanka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa dib uegista shaaca ka qaaday talaadadii markii uu la hadlay afhayeenka aqalka wakiilada paul reyan tillerson ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay u hoggaansamayso mas-uuliyadda ka saaran fulinta heshiiskii la gaaray kii kadib wadaxaajoodyo ay la gashay maraykanka britain france china russia iyo germany si kastaba iiraan weli waa dal argagixisada ku taageera meelo iyo habab kala gedisan ayuu tellerson sheegay qaramada midoobay iyo maraykanka iyo dalal kale ayaa horey iiraan ugu soo rogay cunqabateyn dhaqaale oo lagu gol lahaa in lagu khasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukleerka wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa maanta sheegay inay booliska adduunka ka heleen ogeysiin culus oo ku aadan xadhigga ninka bilyaneerka ah islamarkaana dhaliila xisbiga shuuciga ee dalkaasi ee lagu magacaabo guwa wengu balse ma aanu bixinin faahfaahin la xidhiidha dembiga lagu soo hogay ninkaasi guwa wengu ayaa hore u sheegay inuu bixin doono faahfaahin la xidhiidha hogaamiyaasha shiinaha isagoo toddobaadkan horraantiisina xusay inuu digniin ka helay hay-adaha shiinaha kuwaasoo uga digaya inuu waraysi bixiyo guwa ayaa sameeyey eedeymo la xidhiidha musuq maasuqo la xidhiidha saraakiisha sarsare ee xisbiga shuuciga ee dalkaasi kaasoo oo laga qarinayay bulshada saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay buu yidhi qoraalu barta twitterka dhigay ayaa uu kaga hadlay eedahan ayaa uu ku tilmaamay habdhaqan ismidaamin ah oo ka imanaya saraakiisha dhabta ah ee musuq maasuqa kuwaasoo uu ku tilmaamay inay ka cabsi qabaan inuu bannaanka soo dhigo dembiyadooda isagoo intaasi raaciyey inay arrintani sii xoojin doonto sida ay uga go'an tahay waxa uu ugu yeedhay inuu la dagaalamo kuwa xunxun ilaa iyo dhammaadka
kadib ololeyaal xoogan kadib olole xoogan oo ka dhacay gobolka jakarta ee dalka indonesiya ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si deg deg ay loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta wasiirkii hore waxbarashada anes bezwadiin ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo konton iyo sideed codadka dadka dareenka gobolka jakarta oo doorashada labaad muddo lix bilood ahi ay ka dhacayso ayaa la dareemayaa inuu kacsan yahay marka lala barbar dhigo doorashadii dhacday bishii february inkastooo goobaha codbixintu ay weli yihiin meelo dabaaldegyo ay ka socdaan gudoomiyaha hadda xilka haya basuuka burmama oo lagu naanayso ah howk ayaa tartan kula jira anes baswadiin kadib markii labadooduba ay heli waayeen tiradii loo baahnaa ee lagu guulaysto oo ahayd konton boqolkiiba doorashada ku-celiska ayaa muddadii lixda bilood ahayd ee la sugayay u dareenku meel sare gaaray kadib markii ninka xilka haya master ahok oo ah masiixi asal ahaan shiinaha ka soo jeeda lagu eedeeyey inuu diinta islaamka u gafay kadib markii uu daliil u soo qaatay ayado qur-aan ah ka mid ah oo uu sheegay in muslimiinta ay isagu u codayn karaan dhibaato la-aan ahok waxa uu sidaasi ku noqday musharaxii ugu horreeyey oo isaga oo tartan ku jira haddana ay dacwadi ku furan tahay
fiidnimo wacaanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan v o a washington xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka james mats ayaa kulamo la leh hogaamiyaasha dalka sacuudiga kadib safar uu shalay ku tegay waddankaasi boqoshadan sacuudiga ayaa ah lugtii ugu horreysay ee uu maatis ku marayo waddamo ka tirsan bariga dhexe iyo afrika intuu safarkiisa ku jiro waxa uu booqan doonaa dalka jabuuti uu ku yaallo saldhigga keliya ee militari ee rasmiga ah ee maraykanku ku leeyahay qaaradda afrika waxaa kale uu booqan doonaa dalalka masar qatar iyo israa'iil haddaba warbixinta waxaa magaalada qaahira nooga soo diray waryahayaga xuseen saxnuuni boqorka dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdulcasiis ayaa magaalada riyaad ee caasimada dalkaasi kula kulmay xogayaha gaashaandhiga ee dowladda maraykanka kaasoo booqasho ku maraya mandiqada bariga dhexe warbaahinta dalka sacuudi arabiya ayaa sheegtay boqorka dalkaasi iyo xogayaha gaashaandhiga ee dalka maraykanka master james matis in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan arrimaha dhinaca difaaca iyo amniga boqor salmaanka sacuudi arabiya iyo master matis ayaa sidoo kale ka wada xaajooday arrimaha ka alowsan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan arrimaha siiriya iyo yemen kulanka boqor salmaan iyo master matis xogayaha gaashaandhigga ee dowladda maraykanka oo ka dhacay qasriga alyamaama ee magaalada riyaad ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya al sayid caadil al jubayri safiirka dalka maraykanka u fadhiya magaalada riyaad iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradaha gaashaandhigga ee labada dal xogayaha difaaca ee dalka maraykanka oo xalifiidkii gaaray dalka sacuudi arabiya ayaa noqonaysa booqashadiisa ugu horeysay ee uu ku yimaado gobolka bariga dhexe tan iyo markii loo magacaabay mansabkaasi xeel dheerayaasha arrimaha bariga dhexe ayaa ku macneeyey booqashada james matisa mid lagu doonayo in lagu dardargeliyo isbahaysiga ka dhexeeya sacuudi arabiya iyo maraykanka master james matis xogayaha gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho ku maro dalal ay ka mid yihiin masar israa'il qatar iyo dalka jabuuti dowladaha khaliijka iyo dowladda masar ayaa aad u danaynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka ay la leeyihiin dowladda maraykanka si ay uga guulaysaan caqabadaha ka jira bariga dhexe oo ay ugu horayso la dagaalanka argagixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira
mas-uuliyiinta magaalada buulobardi ee gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in maanta magaaladaasi toogasho loogu geystay askari ka tirsan ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ee ka socda dalka jabuuti askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu kusii jeeday saldhigiisa militari warar dhinaca amniga ah ayaa idaacadda v o ada u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaas ismaaciil xuseen farjar ayaa arikani ka waraystay goobjooge ku sugan buulo berde oo ka gaabsaday magaciisa sababa dhinaca amniga aawadeed
walaal horta anigu waxaa ku suganahay halka uu shilka ka dhaca jooga magara ma garatay haye walaal ninka askari ahay waxaa waaye askari amisom ree jabuuti ahay ma garatay waan gartay kulley magaalada inuu ka adeegtaa umalaynaa kulley wuxuu u socday xeradiisa kore oo ay deganaayeen u socday waa si keligiis buu ahay marka maxaa dhacay dee ninka meeshaa lagu dilay sidee baa loo dilay wallaahi kulley oon rag baa rag hubaysan baa horta luq ugu soo baxay askariga meeshaa lagu dilay kolley askariga markii oon meesha lagu dilay oon waxaa waaye buuq fara badan baa dhaco cid cid ciddii dishana waa ilaa hadda lama hayo askariga uma hubaysnaa isagu qori buu watay qori buu watay iyo markaa qori qaab buu cunoo watay waan gartay markaa sidee bay wax u dhaceen dad sawir naga siisid ma is- isagoo iska soconayaa cidi intay meel kaga soo baxday bay rasaas ku fureen dad ka fureen intay leekaayeen wallaahi kolley ilaa hadda oon asigoo buus asigoo socdo baa ina luuq looga soo baxaa ha- kolley xasaasta lagu furay askariga meesha buu ku dhacay kolley raggii xabadaha ku furayna kolley oon waa la gari waayo horta meesha bay ka bay ka tageen tiradooda ma la ma la gartay ama dadku ma isu sheeg sheegeen inta qof ay ahaayeen cidda weerarka geysatay wallaahi ma sheegin laakiin meesha waaba meel banaana bay ahayd ma fahantay haye meel magaalada kasii bax kasii baxsan oo xoogaa yar u dirta bay ahayd halka meesha een, ma ahaynin meel ganacsi oo ay dad dhooban yihiin ma ahayn meesha waa meel wadahoo qofka arkaana oo qof shaksiyan oo keliya oo meesha oo joogo kolley meeshana meel cidlo bay ahayd ninka meesha baa sida loogu dilay raggii dilana oo kolley ilaa hadda jaritaan baa lagu hayaa wax hadda waro kasoo baxay ma jiraan marka adigu waad ka agdhoweyd baad ii sheegtay aa marka adigu een, ti- waxna ma ka aragtay tiradooda oo in dhowr qof ama saddex qof ama laba qof waxay ahaayeen ma qiyaasi kartaa wallahi kolley hadda oon qiyaastooda adi ilaa labaa lagu qiyaasooyaa waan gartay marka kolley hadda oon ninka saas buu ku dhintay rag amisooma meesha tegay kolley miidkiisa meesha baa laga soo qaaday kabacdi raggan way xogaay way ercado carab baa gasho een, halkaa iyo meel buundada agteedaahay rag fafadhiyo bay xabado ku fureen xabadihii kolley adi oon ilaahay dadka waa ka yasiray nin odaya oo waayeela bay lugta ugu dhacdo qaybta doo- een, lugta meesha saddexda farooda qalahaasaa qaar go-een kolley hadda dhaawiciisana beledka uu yaalaa marka hadda wax kaloo siyaadaan mana carada hadda way degan tahay alxamdulilah Een, ammaanka magaaladu waa sidee
ammaanka magaalada hadda waa caadi wax barabileen ama buuq hadda oo ka jira ma jiraan ciidamada tusaale ahaan een, amisom oo kale een, eh, askarigan tusaale ahaan amisom ka tirsanaa gaar ahaan qeybta jabuuti oo kale een, ee magaalada ku sugan oo kale iyagu bulshada may soo dhex galaanoo bulshada may la macaamilaan si furan mise xeryahooda cid ku kooban weeye oo aan bulshada soo dhex gelin maya maya bulshadu way dhex galaanoo way la macaamilaan weliba si saa-ida bay ula macaamilaanba Bul- bul- bulshada deegaanku say u aragtay arrintan oo kale sidee baad loo dareemay wallaahi arrin lala yaabay noqotay waxa waaye dadkii dhamaay waxa waaye wax ku sheekaysana muugiyo wax kale meesha ma jiraanba wax sidoodaba markay ay meelaha ay sidaasoo kale mar walba ugu dhacaan la yaab ma leh laakiin wax sidaan oo kale markii meel ammaankeeda oo nabadaysan yahay oo kale markii sidaan oo kale wax ugu dhacaan dadka waa waa dareemi kartaa xaaladooda waan gartay Een, magaalada ammaankeeda gudyaa gacanta ku haya wallaahi ciidanka militariga dawladda gacanta ku hayo ay iyo qolada amisom oo reer jabuutiye marka ammaanka magaalada hadda aad buu u xasiloon yahay
mid ka mid a dadka deegaanka buulobardi ee gobolka hiiraan waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha ayaga ismaaciil farajar dhegeystayaal waxaynaga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno saraakiisha ciidamada jabuuti ee amisomta qaybta ka ah si aan arrimahan ifaahfaano uga helno hase yeeshee inooma i suuragelin welina waxaad naga dhegeysanaysaan waa v o a
saraakiisha caafimaadka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegaya inay baadhayaan cudurka jadeecada oo ka dilaacay deena- deegaanka hennepin county ee magaalada minneapolis ee ay soomaalidu ku badan tahay waddankan maraykanka saraakiishu waxay sheegeen in ilaa iyo toddobiyo tobankii bishan abril sagaal caruur ah laga helay cudurkan sideed ka mid ahina ay yihiin soomaali wariyahayaga cashe ibraahim aadan ayaa arrintan ka waraysatay doctor maxamed xaaji aadan oo ka howlgala cisbitaalka reganis hospital ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
Een, intaan ka ogahay waxaan u aaneynayaa sababta een, aynu hadda nalagu arkay jadeecada inay tahay inay la xiriirto inan soomaalidu ay badanaa cuqdad ay ka qabaan dadka qaarkood aanu dadkao dhan wada oranine tallaalka weliba m m r-ka iyagoo la xiriirinaya eh, cudurkan eh, au- autism-ka gobolkan konton iyo saddex boqolkiiba ayay maraysa dadka qaata caruurta qaadata muxuu ahaa tallaalada sidii la rabay u qaadata marka waxaa jira tashwiish badan oo community-ga ah, lagu furay bulshada oo ah in maaragtay nin ba researcher ah oo baaritaano sameeyey uu oo uu sheegay in cudurkan ama autismkan disorderkan uu sabab u tahay talaalku uu sabab u yahay baarahaasi inuusan marin habkii cilmiga ahaa inuu maaragtay baaritaanadiisa iyo conclusionada iyo go-aanaduu gaaraya waxaabuu soo saarena aysan waxba ka jirin si kooban doctor waxaa laga yaabaa dad badan inaysan autismkaas aysan fahamsanayn qudhiis waxuu yahay si kooban haddaad isagana u fasirto muxuu yahay si ay soomaalida ku garan karto autismka waxa weeye waa waa cudur cudurna lama odhan karo waa disorder waa waa habka uu maaragtay maskaxda u shaqaynayso caruurta ayaa waxaa jira waxaabo xagga social skillska ama waxaabo badan baa jira oo ama barashada learningka meelo badan buu qofka ilmaha ama qof ka affect garayn karaa oo ka ka ka saameyn karaa oo caruurta kale marka lala barbar dhigo wuu ka wuu ka hooseeya miya wuu ka gaabiya marka laba bada xagga behaviorka xagga dhaqanka xagga muxuu ahaa waxbarashada waxaa la dareemayaa qofkii maaragtay ilmihii in maaragtay xoogaa uu uu xiran yahay uu maaragtay ama si fiican markii lala dhaqmay waa la dareemi karaa waxaa jira baaritaano laga la baaro oo xagga behaviorka ama xagga social skillska xagga waxbarashada maaragtay learningka waxaabahaas ayuu maaragtay ka saameyn karaa qofka caruurta marka waa markaasi marka ilmaha waa waa laga baaraa iyo sida hadalka xitaa waa uu sidii la rabay uma hadlayo waa tahay aan usoo noqono marka cudurkan jadeecada ee hadda soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ku soo batay waxaa la sheegayaa in sagaal caruura oo dhowaan laga helay xanuunkaasi in sideed ka mid ay soomaali ahaayeen marka maxaa ugu wacan baa laleeyahay sideeddaas caruurta hadda
waxaan anigu inta badan waxaan waxaan aaminsanahay in in caruurtaasi tallaal aanan la siinin tallaal la-aantaasna ay keentay marka waxaa dhici karta dadka badana waxaa jira wax leeyahay herd immunity soo dadka waxaysan ugu dhacaynin jadeecada inta badan waxay ahayd iyadoo dadka kale oo dhan ay tallaalo yihiin dadka qaarkood marka haddii tallaalka aysan qaadan xoogaa waxay dareemayaan inuusan waxba ku dhici karin laakiin waxaa dhici karta waxay qaadanaysaa oo keliya in hal qof uu cudurkii qaado marka dadkii oo dhan marka way way ku wada dhacaysaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesota waxay isku dayday inay kor u qaado tallaalka caruurta soomaaliyeed oo la arkay inay ka duwan yihiin community bulshooyinka kale oo anaga waan ka hooseynaa tirada caruurta percentageka la talaalo marka way isku dayeen laakiin nasiib xumo waxaa jirta campaign ay dadka qaarkood wadaan oo hadda kahor xitaa mar aan ka qayb galay iyo meel lagu dadka la raba lagu in lagu educate kareeyo wax lagu baro waxaan la kulmay dad maaragtay xitaa ilaa heer gaarsiisan inay maaragtay dhakhtar anoo dhakhtara inay ay aaminsiiyaan oonan haddi karaynin oo maaragtay wax adhano olajeedadoodu waxa ay tahay laakiin isku dayay inay maaragtay ka hor yimaadaan majorityga iyo waxa maaragtay la aaminsan yahay iyo aqoontiba inay dhegaystaan aan aanan diyaar u ahayn marka waxaad ka warantaa bal aqoontaada maxaa ugu wacan in bulsho weynta maraykanka ee dalkan maraykanka ku nool ee malaayiinka ah in soomaalida keligeed ay cuqdad ka qaado tallaaladan maxaa ugu wacan caashay walaasha cudud waxaa weeye waxaan aaminsanahay dadkana soomaalida waxaan u nugulnahay waxaabaha kutrokutaynta ah iyo ma raadino waxaabaha factiska ah xaqiiqada ma raadino waa gartay ugu dambeyntii marka cudurkan jadeecada ee hadda laga sheegayo in bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ku dhaqan inuu ka dilaacay waa cudur halisa caruurta indhuhu beeliyaa inta aan ka warhayo dhibaatooyin kaleuu leeyahay marka ma jiraa xal bulshada soomaalida gaar ahaan waalidiinta caruurta yaryar leh inta badan waxaa u nugul baa layidhi caruurta da-dooda ay u dhexaysa hal sano ilaa iyo afar sano marka ma jiraa dhakhtar baa tahay gobolkiibaad degan tahay soomaali baa tahay ma jiraa qaab bulshadan soomaaliyeed looga dhaadhicin karo in tallaaladan ay caruurta siiyaan oo ay caruurtooda u badbaadiyaan ugana badbaadiyaan xanuunada kale ka dhalan kara haddii tallaalada ay qaadan waayaan wallahi dadaalo badan ayaa jira oo ay wado wasaaradda caafimaadka ee minnesota waxaan ogsoonahay dhakhaatiir badan iyo professionals oo xagga caafimaadka nurses oo ku howlan sidii dadkii ay wax u bari lahaayeen dadkii ay ay u educate garayn lahaayeen laakiin waxaan aaminsanahay dhibaatada jirta in xitaa qofkii isku daya inuu bulshadii wax u qabto ama uu la taliyo la leeyahay dad baad u shaqaystaa lacag baad ku raadinaysaa waxbaad ku raadinaysaa in waxoogaa si negative ah wax walbaba loo eego si negative ah anugu haddaan soomaalinahay waxaa loo baahan yahay inaan indhaha furno inaan waxa xun aan iska ilaalino aan wanaagga iyo aan samaha aan mar walba aan ka fikirno waxaa ceeb noo ah waxaa dhacday cudurkan la yidhaahdo furuqa qofkii ugu dambeeyay adduunka uu ku dhaco wuxuu ahaa soomaali maantana waxaad waad arkaysaa maaragtay jadaacada dadka lag lagu sheegayo waa dadkeena marka waa inaan meesha iska soo qaadno waa inaan bulsho ahaan aan dib isugu nimaano waa inaan isdhegaysano waa inaan wax kala faa'iidaysano dadka kuturkuteynta wada ama waxyaabaha aan xaqiiqada ahayn wadana waa inaanan la dhegaysan
doctor maxamed xaaji aadan oo ka howlgala cusbitaalka regins hosbital ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaanu dhegeystayaal khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga caashe ibraahim aadan oo ku sugan washington
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada washington toddobaadkan waxaa dunida laga xusi doonaa maalinta dhulka oo caalamku ku maamuuso ilaalinta bii'ada sida dhirta la dagaalanka waxyaabaha aafeeya dhulka iyo deegaanka soomaalida waxaay ka mid tahay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada laga cabsi qabo inuu xaaluf weyne gaaro dhirta kadib in ka badan labaatan sano oo si xowliyahay loo jareeyey dhirta haddaba suuqyada magaalada boosaaso waxaa lagu arkaa dhalinyaro ka ganacsanaysa geedo qoyan oo qaarkood khudrad yihiin kuwana ubaxyo yihiin oo laga keenay gobolka koonfurta soomaaliya dhirtaas oo qofkii iibsada uu ku beeran karo gurigiisa ama meel kasta uu doonayo ari kala yaab kale hise wuxuu yahay dhallinyaradaasi oo geedaha ay iibinayaan waxay ka keenaan gobolka shabeellaha hoose muddo dhowr maalmood ahina waxay u soo socdaan boosaaso iyada oo mararka qaarkood ay la kulmaan burcadbadeed jidka ka hesha oo ka dhacda waxyaabaha ay wataan wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyaradaas waxaana uu ka waraystay ganacsigiisa dhirta iyo sida uu ku bilaabay
waa mahadsantaha yuusuf waa magacayga xuseen xasan cabdow jimcaale xuseen fiyora la ii yaqaanaa dhirta waxaan ka keenaa gobolka shabeelle hoose gaar ahaan degmada janaale dhirtana waxay ka kooban tahay sida dhirta beeraha lagu beerto geedmaroodka ah liinbombeelmada zaytuunka canuuniga cambaha muuska khumbaha iyo waxyaabo badan iyo liindhanaanta iyo wixii lamid ah qaybta labaad waa falawarka sida guryaha jardiinooyinka lagu beero falawarkaanu keenaa waxaana keenaa gobolka bari goboleedka puntland ayaan keenaa waana ka ganacsadaa
waa tahay meel fog baa ka keentaa shabeellaha hoose ayaa ka keentaa xuseen bal ka waran masaafadaa soo qaadid iyo halkaa ka soo qaado maxaa farqi udhexeeya farqi weyn baa udhexeeya marka laga soo qaado gobolka shabeellaha hoose kale waxaad ka soo baxaysaa janaale beeriyaad ka soo qaadaysaa waxaad keenaysaa degmada afgooye afgooye kadib gaari baa kugu imaanayo gaari baad la heshiinaysaa waa kuu soo qaadaya wuxuu kuu keenayaa gaalkacyo gaalkacyo markuu yimaadana kadib gaari kale la heshiinaysaa wuxuu ku keenayaa boosaaso sidaas ayaan xarun baan ku leeyahay xaruntaas ayaan ku dejiyaa kadib waan markaan dejiyaan waraab baan u celiyaa geedihiisa ay usoo naqsaan naqshadooda kadib ayaan beci furaa saasaan ku iibiyaa geedaha
dad badan baa isweydiinayaa geed laga soo qaado shabeellaha hoose oo la keeno boosaaso dhirtu markay biyo la-aan ku dhacdoo kale waa qalalaan ama waa dhintaan bal sharaxaad naga si arrintan dhirta markaan soo qaadayno awalan waxaan usoo hoos marnaa ciid ciid baan jabaan ku gurnaa ciiddaas markaan jabaan ku gurno geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa wayna qoyan tahay maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa afar maalmood shan maalmood geedku waa iscelinaya intaasna waxaan ka soo gaarnaa sida magaalada beledweyne oo kale markaan imaan waa waraabinaa gurceel oo kale markaan imaan waa waraabinaa gaalkacyo markaan imaan waa waraabinaa kadib boosaas ayay sidaasay kusoo gaaraysaa boosaaso waxaa ku yaala beero kala duwan dhirta boosaaso bal ka waran maxaad iyaga geedahaasi uga goyn weydeen oo u iibgeen weydeen isla gudaha boosaaso iyo gobolada puntland boosaaso macnaha isma keenayso dhirta taalla iyo dhirta gobol shabeelle hoos taalla dhirta gobol shabeelle hoos taalla oo kale bambeelmada oo kale inta waa la bacrimiyaa bacrintan waxay tahay geedka oranjada loo yaqaan ama dadka ay u yaqaaniin bortoqa kharbooshta kharbooshta ayaa la beeraa kadib ayaa waxaa lagu bacrimiyaa bambeelmada marka sidaa darteed ayaan loo sameyn karin in puntland lagu farsameeyo liinta bolbeelada dhannaantana kobcinta waxaa ku fiican gobolka shabeellaha hoose muuska oo kale gobolka shabeellaha hoose laga keenaa waxaana ku fiican gobolka shabeellaha hoose marka isma keenayso in xagga intaa lagu kobciyo isma keen sirkii baan laga helaynin macnaha waxaa inta yaalla sida falaawarka laba nooc ma saddex nooc baa taalla geed la yidhaahdo rosetta iyo geed layidhahdo jabuutiyan iyo gambaleel saddexdaas geed ayaa boosaas laga isticmaalaa falowers ahaan dhirta kalena gobolka shabeellaha hoose laga keenaa intaa shaqadan ku jidhay maxaa caqabada oo kusoo wajahay bay sooran kadhac mar badan waxay soo wahjahay gaariga inuu hallaabo kale in mooryaan wadada iska galaysoo kale mar badan dhirta iska baksanaysa calaashaan baawurka hadduu hallaabo dhirtii waa baktinaysaa biyo uma haysa meel dhul hoodaa soo maraysa waa inta udhexaysa beledweyne iyo afgooy inta udhexaysa ayaa uu shuda badan dhirta waa baktinaysaa dhibaatada noogu daran aqabada ugu daranta waa intaas waayo waxay iga warantaa iyaa idinka iibsada marka haddii aad gudaha boosaaso keentaan oo kale xuseen ahaan mujtamaca soomaaliyeed oo degan gaar ahaan reer puntland baa iga iibsada dadna waa iga dalbadaan dadna waxay u yimaadaan si kedis ah kama ahaana igu yimaadaan waana kasii iibsadaa waaya xuseen shaqadan aad bay u dheer tahay maxaa ku dooratay waa xirfadeyda waa nolol maalmeydkeyda marka sidaa ayaan u doorbiday waana camalkeyga waan aad baan ugu shaqaysaa waana ku noolahay danyarta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay beeraha ku dadaalaan tacabka ku dadaalaan yaan la dhihin puntland waxba kama baxaya puntland waxbaa ka baxaya mooska waa ka baxaya bombeelmada ka baxaysa khudaarta yargarta darooriga ansalaatadoo kale kabsartaoo kale nyaanyada oo kale simirsaaniga nyaany tomaatada nyaany miraaleyda basbaaska koostada iyo kawlaka buushka waxyaaba badanoo daruuri ayaa ka baxa oo ataa aan laga helin gobolka shabeelos aan laga helin ayaa ka baxa halkaan sida khudaarta oo kale
markaad boosaaso keento oo kale gaari baa soo saartaa waad iibisaa qiimo nooceeyaa ku iibisaa qiimaha way kala duwan yihiin sida waxaa ugu qaalisan geedka bambeelmada oo kale iyo muuska ayaa ugu qaalisan iyo naarjiinka naarjiinka waxaanu siinaa toban dolar ama qumbaha waa toban dolar muuska waa toban dolar liin bambeelma waa toban dolar in wixii kasii hooseeya dhanaanta oo kale iyo saytuunka oo kale canuuniga oo kale waa shan shan dolar falawarka waa afar dolar saddex dolar baanu siinaa
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee ka ganacsada dhirta wuxuuna u waramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
warar cusub oo la xidhiidha soomaalida dalkan maraykanka laga celinaya oo ay hore idaacadda v o a u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay afar kun oo qof ayay dowladda maraykanku xaqiijisay waxaanay tiradu gaadhsiinayaan ilaa iyo shan kun oo qof oo soomaali ah oo dib loo celinayo haddaba jaamac buulo jaamac ayaa inoo haya arrintaasi dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo soomaali ahoo ku dhaqan dalkan celin doonto tirada ayaa lagu sheegay inay gaaraysa shan kun oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray kowdii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa afar kun siddeed boqol iyo kow ruux oo soomaalida sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha maraykanka ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano ice brandon redy maalintaas iyo wixii ka horreeyeyna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyey laba boqol iyo soddon iyo toddoba qof oo soomaali ah warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad uu horay u siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a warbixintaas ayaa axmed ciise cawad uu ku sheegay sida ay ka war heshay safaaradda in afar kun oo qof oo soomaali ah laga celin doono dalkan maraykanka dhowaanahan markaan annagu aanu haydinay oo ka waraysanay naloo sheegay dadka soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddan ka saaraan inay tahay afar kun badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yihahdo meelaha laysku lagu hayo dadka dadka la celinaya intooda badan ayaa ah shakhsiyaha dembiye ka galay dalkan maraykanka sida uu sheegay afhayeenkuna hay-adda ice ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan maraykanka safiirka soomaaliya u fadhiya maraykankana axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwo codsigoodii qaxootinimo la diiday islamarkaana ay qaar ka mid a hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo shantan kun ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xirnayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday
jaamac buulla jaamac oo inala socodsiinayay warbixintii ku aadanayd soomaalida waddankan ku sugan oo dowladda maraykanku ay sheegtay in tiro gaaraysa shan kun oo qof oo soomaaliya dib loo celin doono waxaanad ku dhegaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo idinka imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gordho waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo kulan ka yeeshay saldhigga imaaraadka ay ka samaysatay magaalada berbera sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qoyska iyo caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeya oo aan idin dulmarno
mas-uuliyiinta magaalada buuloburda ee gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in maanta magaalada toogasho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee dalka jabuuti askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu ku sii jeedayay saldhigga militari wararka dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in amaba u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaasi ilaa haddama cadda sida uu ku dhintay askarigaasi mas-uuliyiintuna waxa ay sheegeen in baadhitaan uu socdo
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ee barnaamijka nukleerka iiraan iyo in hakinta cunuqabataynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee mareykanka xogayaha arrimaha dibadda mareykanka rex tillerson ayaa dib u eegistan ishaaca ka qaaday talaadadii markii uu la hadlay afhayeenka wakiilada aqalka wakiilada ee dalkan mareykanka wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa maanta sheegay in booliska adduunka ay ka heleen ogeysiin culus oo ku aadan xarigga ninka bilyaneerka ah islamarkaana sida aadka u dhaliila xisbiga shuuciga ee dalkaasi ee lagu magacaabo guan yung balse ma aanu bixinin faahfaahin la xidhiidha dembiga lagu soo ogay ninkaasi guan wengu ayaa hore u sheegay in uu bixin doono faahfaahin la xidhiidha hogaamiyaasha shiinaha isagoo toddobaadkan horraantiisana xusay inuu digniin ka helay hay-adaha shiinaha kuwaasoo uga digaya in uu wax waraysiya bixiyo
kadib olole xoogan oo ka dhacay gobolka jakarta ee dalka indonesiya ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si deg deg ahi loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta wasiirkii hore ee waxbarashada anas baswaddiin ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo codad konton iyo sideed boqolkiiba dadka codadka ay dhiibteena dareenka gobolka jakarta oo doorashadii labaad muddo lix bilood ahi ay ka dhacayso ayaa laga dareemaya inuu kacsan yahay marka lala barbardhigo doorashadii bishii februari dhacday
fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idinleen eegni dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba ciddii wararkaasi iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o a somaly com haatanna magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay kulan ka yeeshay arrinta muranka badan dhalisa ee saldhigga imaaraadka carabta ee berbera dooda kadib ayaa xildhibaanadu waxay dowladda ku wareejiyeen mooshinkii laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran waryahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray magaalada muqdisho
kulanay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga militari ay dhowaan imaaraadka carabtu ka samaysanayaan xeebta dekedda berbere ee maamulka somalilan kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga imaaraadku ka furanayo dekedda berbere oo kulanka ka hadlay ayaa guddoomiyaha baarlamanka ku eedeeyey inuu ka cagajiidayo in mooshinkaasi laga doodo go'aanna laga gaaro waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aan aniga wax ka seexay ama aan ugu horreeyeyba cidda wax ka seexda ee ku saabsanayd arrintii berbera fadlan guddoon waxaan kaa codsanayaa waxaa jirta xandhaysa guddoonka wuu seexan rabaa bahalka waana maarata maxaawaa uu seexin rabaa wuu hurdiisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankaanu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelsho nasiibkiisa wuxuu rababa hala diido ama halaisku raaco laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani oo ay gudanayaan dhinaca kale brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka ayaa iska fogeeyey eedayntaasi waxaana uu sheegay in aanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen dekedda berbera iyo saldhigga ay imaaraadku halkaasi ka samaysanayaan waxaase uu xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo xildhibaan cabdulaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaas in ajandada loogu daro oo doodiisa la geliyo laba arrimoodaan soo jeedina ama hadda ka dooda sida u soo codsaday waa mid laakiin anugu tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiishiisa waxa la galay heshiisku noocuu yahay muxuu yahay sayb yahay ma hayno in aan u gudbiyo xukuumadda aan nidhaahdo tafaasiil nooga keena bisha luulyo inaan nidhaahno aan waqti siino ayaga ay kusoo xaajoodaan warbixin noo keenaan waa qodob ma aha haddaan ka doodayna waa qodob kale anigu igama aha inaan seexiyo inaan diiday inaan ogolaado midna shaqadayda maaha muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamanku waxa ay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horey loogu qaybiyey xubnaha baarlamanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga dekedda berbere ay ka samaysanayso imaaraadka carabta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justiceka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka kenya iyo wadamo badan oo afrikaana oo dadka markaa tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saaran la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobtaa ku dilaan inkastoo dowladdu ay ka digto haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo ah maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faallooda arrimaha bulshada waxaa ku bilaabayaa saalax oo aan weydiinayo bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya wallaahi waxay bilaabatay qarni waqtigii gumaysiga kenya uu gacanta ku hayay nineteen forties fifties waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyooda ay saxdaan waayo waxay mob justice wuxuu keenaya faa'iido ilahi wuxuu yaraynayaa tuugada ayuu yaraynayaa tuugada way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yarka tuugada yarka waxaa kun jeebkiisa xabad manaas ka haday ama jeebku jeebsiibay ama digaagta ka haday ama xabad ukun ka haday amaba adoo iska socdo telefoon ka dhacanay ka qaadanay marka tuugada waxaa weeye askarigan wuxuu imaanaya afar sac shan sac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yidhahdeen waa inaan dadka dilnaa isla markii iyadaa dadka kenyaanka mar rabana tuug saqajaan ah ama tuug laciif ah halkaasay ku dilayaan ku dilayaan halkaasana looga hela saas ayana ku yaraatay tuugadii saas ayaana nabad looga hela xuseen xasan sooyaan waad arkaysaa sida cabdicasi hadalka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhaxayn karaa muxuu yihi ani arrintaas waa ka soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini aadanimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jahan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaanaa skilliska dadku ay ku shaqaystaan in mataqaanaa uu helo haddii gaaja qabato oo uu cunno qaato ama qof kunshilin ka qaato in la dilo arrintaas waxay kasoo horjeedaa cadaaladda mataqaanaa bini aadamka uu ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cuno la siiyo ama aan lagu dilin mataqana waxaas u qaado cabdicasiis dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo maxaa diidaya in sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilayo sharciga waxa kuwa simaayo malaba dadkii waaye ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaana waayo dadkii ayaa isla mar balka ku dilaya qof isagaha marka waxay danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka iyada dowladda waxay imaanaysaa afar saac shan saac maxkamadii waxbay tegaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxooga wahas laga sibtay gormusuga dowladda imaanaysa laba saac afar saac kadib dee baahida waa inuu shaqo raadsadaa oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsadaa oo nolosha nolol maalkiisa kusoo saartaa waa tahay ee sooyaan haddiiba ay dadkani ay yihiin dad saqajaamiin aho waxyaaba yar dhacdhacaya oo dadkii jeebsiibanayo dhibaato ku haya in eh, la dilo oo eh, ciidankii iyo hadday kasoo daahayaan in la dila maxaa diidaya arrintaas arrin eh, ka baxsan een, sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weeye qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu sumo wax la gartay waaye arrintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yidhahdo lagu soo dego oo isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isagoo ama aabbaha ama walaalaha ama hooyo ah arrintaas arrin aad iyo aad iyo aad u falxun weeye waxaana ku faraxsan in dowladda kenya ay kasoo horjeedo marka waa in een, la baalansi gareeyo een, boolisku inuu wax ka qabto qofkii tuugaha markii loo geeyo uusan soo dayninin iyo in dadkii mataqaana ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo Eh, cabdicasiisow eh, waxaa mar walba aad arkaysaa ciidamadii oo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuugga qabanaya Eh, soo markaa eh, dembi inay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay u imaadaan way ka rabaan laakiin marmarka qaarna marka haddii tuugi la qabto aansan meeshan boolis joogin tuugi mob justice baa dilaya waana la jijibinaya ama uu ku dhimanaya sida naftiisa kaga baxaysa wax laciifa waa waa dad nolosha ka dhaca oo daroogistayaal oo xashiishka iyo waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas mu arkaayo iyo nolosha maanta iyo raxadaas mu fiirinaya maba fiirinaya noloshiisa iyo naftiisa midna ma arkin markaayo dadkan eh, sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegaya ay yihiin dadaan dhaqaala haysan oo ay tuugadu ku kalifaysa naftooda ay ku waayaan waa laba arrimood waaye een, dadka dadka dilahaya waa in early stage iskuolka markay primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxada aan la dilin arrintaas waa arrin muhiim waaye tuugaduna een, kama dhacda kenya keliya wadamo badan ayay ka dhacdaa marka dadka lama dilo midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay-ada fara badan baan kenya jooga funding looga qaado dadkaa la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan waxaan aad u jeclaan arrintan soomaaliya oo kale hadda haddaan tusaale usoo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuuga uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonaan lahayd oo kale shacabka saas oo kale inay ku fiicnaan lahayd nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn hadday noqoto ama hargeysa ha noqoto ama hadday noqoto puntland ha noqoto ama hadday noqoto xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale xataa shareecadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto Eh, cabdicasiis nidaamkan oo kale maadaama uu soomaalida ka ergeli karin oo tuuggii wax kaa dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil laysku laynayo ba- kasoo qaad gobolka waqooyi bari oo adigu aad ka soo jeedid haddii ninkii waxaagii la cararay uu tolbeela yidhaahdo ma la gubi karaa waa la gubi kara waa inay ku daydaan soomaalida sida hadda sooda waqooyi bari sida koonfurta soomaaliya iyo etoobiyaba intan waa inay ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tugadaas eh, saqajaanka oo laciifka ah wadamo badan afrikaana ku jira sida hadda eh, kenya gabon uganda eh, south africa eh, etoobiya wadamo badan oo home of- ama wadamada dunida saddexaad ama third world countries marka la wadamada lahay sida hindiya oo kale iyana saasoo kale u qabaan ba tugada saasoo la baabiya waxaa loo jeedaa dee waa sa- tuuga saqajaan lagama ogolo oo eh, inay wad- adduunka ku- ku sifaafo Hadii- waa- hadii kale waxaa gelaysaa noloshii ama socodkii dadka ah, ayaa ayaa khatar gelaysa kuwaasi waxay ahaayeen eh, xuseen xasan sooyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant oo ahayd fadhigeedu magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo ah khabiir isaguna ka faalooda arrimaha bulshada doodii gaabnayd oo maanta aynu ku eegeynay dadka reer kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaanba ku dilaan oo dadka qaarkii arrinta ay kasoo horjeedaan tointoolba kale hawada ku gulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysaneyseen waa v o a markan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa la diyaaraa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska cudurka kalooraha ayaa la tilmaamaa inuu ka mid yahay cudurrada aafeeya dadka iyadoo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay kuwa ugu horreeya ee sababa dhimashada bukaanka carruurta iyo weliba dadka waaweyn cudurkan ayaa la tilmaamaa inuu ku keeno qofka shuban degdeg ah kaasi oo si dhaqsaa u dhaawici kara noloshiisa doctor maxamed jamaal waa dhakhtar cudurrada guuda kana howlgala magaalada hargeysa xanuunka kolora waxaan ku qeexi karnaa waa xanuun ah infectious means waxa weye xanuun ku gudbi karaa infectious disease oo keeni kara safiir ama keeni kara halis u ah inuu qofku yeesho shuban shubankaas u yeeshana uu ku keeni karo qofku inuu fuuq baxo xanuunka kalooraha iyo kuwa kale ee ku dhaca caloosha amaba qofka ku keena shubanka ayaa leh hanaan gaara oo loola socda si isdaba jooga iyadoo lala socda islamar ahaantaana la eego nooca xaddiga iyo weliba qiyaasta uu qofku yeesho maalintii waa sida uu tilmaamaya doctor idiris xasan daahir oo ah dhakhtar cudurrada guuda kana howlgala cusbitaalka international ee magaalada hargeysa waa muhiim frequencyga ama intuu tegayo suuliga waanigan kuuri waa saddex jeer iyo wax ka badan frequencyga markaa waa inta jeeree la tegay suuliga amountka haddii la sheego ama xaddiga waxaa lagu qiyaasaa inta fara badan laba boqol oo c c haddii aynu sida kale sheegno xabadan biyahee la cabo waa toddoba boqol oo millimitr baa la idhahdaa marka haafkeed hadduu intaa ka fara badan maalintii uu shubmo waxaa la odhan karaa waa shuban marka shubankaasaa dhowr nooc u kala baxaya mid sahlan oo khafiifa mid meel dhexaad ah iyo shuban daran daacuunka oo ka mid ah xanuunnada bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana sanadkii ay u dhintaan inta u dhaxaysa koob iyo labaatan ilaa boqol iyo saddex iyo afartan kun oo qof islamarkaana ay u xanuunsadaan hal dhibic saddex ilaa iyo afar milyan oo qofa sida ay tilmaantay hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa la aaminsan yahay inay sababaan noocyo ka mida jeermisyada ilmaqabatayda waa kan mar kale doctor maxamed jamaal kaloore waa xanuun badanaa ay keeni karto bacteria bacteriadaasoo ku dhacda mindhicirka oo saameysa mindhicirka taasoo uu kusii deynayso wax la dhaho togsin ama togsiinkaasi oo badanaa lagu qeexi karo in ay tahay wasakh oo kale bacteriyada wasakda ay sii deynayso ay kusii deynayso mindhicirka ayaa waxay iman karaa shuban shubankaasna wuxuu qofku ku keeni karaa inuu qofku noqdo dehydration means waxa uu noqonayaa qofku inuu fuuqbaxo xanuunkan oo haddii qofka uu asiibo lagu yaqaano inuu qofku si deg dega u lumiyo macdano badan oo jidhka faa'iido u lahaa sida magnesium botassium iyo weliba qaar kaloo muhiima kuwaasoo uu ku waayo socoshada istaba joogga ee shubankae uu badanaaba u weheliyo matagu isagoo si deg dega halis u gelin kara nolosha qofka islamarkaana gaadhsiin kara ilaa heer dhibasho deg dega waa kan mar kale doctor idiris xasan daahir inta badan inta badan waxaa la yidhahdaa koleeruhu marka isagu ma lahaa xumad ma lahaa laakiin noocyada kale ee shubanka caadiga xumad bay yeeshaan isagu waxaa ugu muhiimsan calaamadihiisa uu leeyahay waa fuuqbaxa deg dega isagoo isagoo lumiya macdanaha jirka cudurkan oo qofka iyo maalmo ayaa sidaa uu doctor diirsoo tilmaamay dhaawici kara xaaladiisa caafimaad isagoo gaadhsiin kara ilaa heer dhimasho oo ay sal u tahay macdanahaasi muhiimka ah ee qofku lumiyey iyadoo haddii aan loo samayn fuuqu celin deg degana lagu arko calaamado ay ka mid yihiin carrabkii soo qalala qaraaca wadnaha oo kordha cadaadiska heerka dhiiggiisa oo sare u kaca iyo weliba calaamado kale markuu qofkii fuuqbaxona wuxuu yeelanayaan calaamadihii fuuqbaxa ay kamid tahay inuu wadnihii aada u garagaraaco garaacii wadnuhu kordho inuu yeesho carabkii qalaloo kale in blood pressurekiisu hoos u dhaco inuu haraad badan yeesho inuu muruqyadu badanaa ay xanuunaan uu qofkaasu dareemo tabcaan xaaladan ayaa sida la isla aqoonsan yahay amaba la arko haddii aan la daaweynin ay qofka ku keentaa inuu uba dhinto waa kan mar kale doctor maxamed jamaal haddii aan la daweynna waxaalad khatar usii gudbi karo ilaa qofku intuu ka dhimanayo walow badi noocyada kala duwan ee cudurrada caloosha ku dhaca gaar ahaan kuwa keena shubanku ay sababaan xaalad adag ayaa kan uu yahay mid ka halis badan kuwaasi haddaba muxuu kaga duwan yahay xanuunkan kalooruhu xanuunada kale ee ku dhaca caloosha waa kan mar kale doctor maxamed jamaal badanaa kalooruhu isagu waxa weeye waa maasif bulsho meel wada degan oo kale ayuu ku dhici karaa ma ogtahay bulshada meesha wada degan uu ku dhici karo ayaa waxay way kala duwanaan karaanoo midna waxa weeye shuban qofku goonidiisu ku dhaco wax yaroo wasakhaysan ee keeni karo midna waa shuban uu ku dhici karo dad bulsho meel degan oo kale ama bacteria laga qaaday ay kamid tahay iyadoo aan wasakh ay cuntadii wasakh leedahay iyo biyihii ka kale waxaa laga yaabaa inuu in yar ku koobnaado famil ku noqdo in yaroo xaafada ama family laakiin kani waa ka duwan yahay oo wuxuu saameynayaa dad badan oo kale cudurkan oo ay mar kasta caawiyaan faafintiisa amaba ay keenaan cuntada iyo biyaha wasakhaysan taasi oo alaaba la tilmaamay inay ku badan yihiin dadka saboolka maadaama aanay badankooda helin biyo nadiifa oo ay cabbaan oo ku filan iyadoo haddaba dunida laga isticmaalo tallaalka hortaga oo la xidhiidha cudurkan gaar ahaan xilliyada la safrayo hase yeeshee waxaa ugu muhiimsan in qofka si degdega loogu sameeyo fuuqcelin waa sida uu sheegaya doctor idiris xasan daahir daawada ugu muhiimsan ee cudurkani waxa weeyaan fuuqcelinta waayo sida la yaqaano haddii aan xanuunkan aan deg deg biyihii ka lumay iyo fuuqbixii aan ka lumin fuuq celin loo samayn saacado gudahood baa laga yaabaa qofkaasi inuu nafta ku waayo marka waxa weeyaan daaweyntiisa ugu muhiimsan waxa weeyaan in fuuqii lagu celiyo oo markaa haddii uu dee kan meel dhaxaadka ama meesha yar yahay ama afka wax ka qaadan karaya matagaanu lahayn in la siiyo soomaalidu way wada taqaantaya dawadan yare oo aris ee budada ah ee biyaha lagu shubo haddii uu kan daran yahayna waxay noqonaysaa in meel goob cusub taa la hore loola gaadho si faleebooyin iyo infusions deg deg loogu siiyo sida cudurrada la midka ayaa xanuunkan kalooruhu yahay mid bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana ay dadku isu gudbiyaan iyadoo alaaba la sameeyo xakamayna si aanu bulshada inteeda kale u sarraynin in nadaafada horta la ilaaliyo oo kor loo qaado saan horeba usoo sheegay nadaafadaas waxay kow ka ah biyaha la cabayo oo haddii wax kale la sameyn waayo kolorintii haddii laskaga shugi kari waayo la karkariyo in qofku uu hagaajiyo fayadhowrkiisa faraxalkiisana uu aada u hagaajiyo qofka in haddii deg deg loogu soo sheego calaamadaha iminka aynu hore usoo sheegnay qofka si deg dega loogu soo geeyo goobaha caafimaadka ayaa ugu muhiimsan waxaa kaloo ugu muhiimsan in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka loo sheego siyaabahan uu ku gudbayo meelaha ay musqulaha ka dhiganayaan goobaha miyiga oo kale in dadka loo kala fogeeyo dadku imka meelo fara badan oo kasoo barakaceen baa jirta in loo sameeyo wacyigelin fiican meelaha ay ku saxaroonayaan guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo tana waxa aynu jaleeci doonaa islamarkaana aynu eegi doonaa xubintii ciyaaraha waxaa noosoo inala socodsiin doona islamarkaana ay noo soo tabin doona jamaal axmed cismaan oo stuudiya igu heliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno champions leaga kulamo xiise badan ayaa shalay la ciyaaray naadiyada real madrid iyo atletico madrid ayaa usoo gudbay samafinalaha champions leaga waana markii toddobaad uu xiriir oo naadiga real madrid ay champions leaga ay usoo gudubto samafinaladiisa kulan xiise badan oo shalay ka dhacay gegada barnamia stadium ee naadiga real madrid ku ciyaarto ayaa waxay ku martigelisay naadiga bayan munich waxaana ciyaartaasi oo ahayd lugti labaad ay naadiga real madrid ku awudfanaatay afar gool iyo laba gool oo naadiga bayan munich ay dhalisay afartaasi gool saddex ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan christian ronaldo iyadoo laba gooloo ka midana la sheegay inay ahaayeen offside ah taasoo islamar ahaantaasina ka dhigtay naadiga atletico naadiga kubadda cagta real madrid ay faanalaha usoo gudubto daqiiqadii konton iyo saddexaad ayaa ciyaaryahan levendueski naadiga real madrid ka dhaliyey gool rigoora aha waxaase daqiiqadii toddobaatan lixaad u dhaliyey gool qurux badan ciyaaryahan christian ronaldo naadiga kubadda cagta ee real madrid ciyaartana ka dhigay gooli gool sergio ramos ayaa gool iska dhaliyey daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad hase yeeshee wakhti dheeraad oo loogu daray ciyaarta ayaa christian ronaldo daqiiqadii boqol shanaad u dhaliyey iyo daqiiqadii boqol iyo tobanaad halka boqol labayo toban markii ay marayso ciyaaryahan asensio uu gool u dhaliyey naadiga real madrid artudo vidal ayaa daqiiqadii siddeetan iyo afraad naadiga real madrid markaasi naadiga bayan munich anirahdi roosaha ka qaatay ama calaamada gaduudan tababaraha kooxda kubadda cagta ee bayan munich carlo angelotti horena u soo leeliyey naadiga real madrid ayaa waxa uu ku eedeeyey garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexadinaya victor kasai oo hungari u dhashay inuusan u qalmin in ciyaar noocaas oo kale u dhexdhexadiyo maadaama khaladaad aad u fara badan uu sameeyey naadiga real atletico madridna waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga kubadda cagta ee lester city iyadoo naadigaasi ay usoo gudubtay samafinalaha maanta waxaa dhici doona kulmo kale naadiga monaco oo hore uga soo guulaystay naadiga brusia dortmund oo saddex gool laba gool uga soo adkaatay gurigooda ayaa waxa ay ku martigelin doonta waddanka faransiiska naadiga dalka jarmalka ka socota ee dortmund naadiga barcelonana waxa ay martigelin doontaa naadiga yuventus barcelona waxay u baahan tahay mucjiso kale inay samayso si ay usoo gudubto samafinalaha kadib markii kwarafinalihii ay samaysay mucjiso taa la mida markii afar gool iyo waxba lagu soo wadroonaaday waddanka faransiiska oo b s g ay ka soo wadroonaatay kwarafinalaha ay kamniuna lix gool iyo gool kaga adkaatay naadiga b s g oo waddanka faransiiska ka socotay hase yeeshee yuventus saddex gool iyo waxba kaga soo adkaatay barcelona waddanka talyaaniga barcelona waxa ay caawa wajahaysaa tijaabo kale oo culus iyadoo labada kooxood la filayo in kulankooda uu noqdo kulanka xiisaha badan ee caawa dhici doona xilliga dhinaca iyo afrikada bari kulamada kale ee dhegaystayaal haddii aan samafinaalada idin xasuusino waxaa la dhili doonaa labada iyo saddexda may iyadoo isku aadkana la samayn doono ko iyo labaatanka bishan abril inu ku guda jirno ee jimcaha soo aadan magaalada neon ee dalka switzerland ayuu ka dhici doonaa faynalahana saddexda juun ayuu ka dhici doonaa gegada national stadium of wallis ee magaalada cadif dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
waa hagaaga jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahy waxa uu dhegeystayaal nala socodsiinayay ciyaarihii adduunka qodobadii ugu dambeeyey kulamadii la yeeshay iyo weliba natiijooyinkii kala duwanaa ee ka soo baxay haatanna haddii aynu jalleecno dhinacii heesaha maryal muusal ciise iyo weliba heestii caloolyo kusoo dhowaada
heestaasi maryan mursal ciise codkeeda idinku soo gaarsiinaysay waxay gunaanadu ahayd baahinteennii fiidnimo oo idinkaga imaanaysay washington idaacadda v o a waa anigoo jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shurwax iyo jaymi dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la nabadgeliyo